فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati aali cimraan waxaan ka soo hadlaynay doodii wafdigii nebiga u yimid oo loo yaqaano nasaara najraan ay nebiga la gelayeen calayhi salaatu wasalaam oo nebiyullaahi ciisa ku saabsanayd marka waxaan ka soo hadalnay darsigeenna ugu dambeeyey maryama binti cumraan oo nebiyullaahi ciisa hooyadii ah sida ay ku soo barbaartay iyo beytkaas oo maaragtay beytulmaqdis inay ku soo kortay oo khaadimada ay u ahayd kabacdina ilaahay subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi ciisa uu ku beeray oo allah uu uga dhigay inay hooyo u noqoto uma nebiyullaahi ciisa mucjizaadkiisii iyo kitaabkii la siiyey oo injiil ahaa ayaan maaragtay soo aragnay oo rabbi ka warramay mucjizaadkiisii rabbi uu ku ayiday ee nebinimadiisa muujinayana waan soo aragnay waxaan kaloo ka soo hadalnay reer bani israa'iil waxyaalo horey looga xarimay kitaabkii towraad ahaa inuu u xalaaleeyey nebiyullaahi ciisa waan soo aragnay wamusadiqan limaa bayna yadaya min altawraati waliyuxila lakum bacda aladii xurima calaykum waji'tukum biaayatin min rabbikum faataquu allaha waatiicuun nebiyullaahi ciisa oo tawxiidka ka hadlayana waa soo aragnay oo allah inuu rabbigiisa yahay uusan ahayn asaga ilaah inuusan ahayn ina ilaahna uusan ahayn ina allaha rabbii warabbukum facbuduuh hada siraatu mustaqiim falamaa axasa ciisa falamaa axasa markii uu gartay ama dareemay ciisa nebiyullaahi ciise minhum reer bani israa'iil xaggooda uu ka dareemay uu ka ogaaday alkufra gaalnimadii inay daa'imayaan markuu ogaaday qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi ciisa man ansaarii ila allah dadka dhexdooda ayuu ka hadlay markaasuu wuxuu yidhi man kuma waa kuma ansaarii midka ii gargaarayo ila allaahi yacni mutajihan ila allah anoo rabbi u jeesanayo qofka ii gargaarayo diintaas iigu kaalmeynayaahi waa kee markaasaa durbadiiba dad reer bani israa'iil ka mid ah ayaa dacwadiisii aqbalay qaala alxawaariyuuna xawaariyiintii oo ahaa atbaacdiisii iyo talaamiiddiisii ayaa waxay yidhaahdeen naxnu annagaa ansaaruullaahi ay ansaaru diiniillaahi alla diintiisa kuwa u gargaarayaahi waa annaga bay yidhaahdeen aamannaa waan rumaynay billaahi allah ayaan rumaynay ee washhad qir nebiyullaahi ciisow biannaa annagu muslimuuna kuwa hoggaansamay inaan nahay taas noo qir bay yidhaahdeen markaasay hadalka sii wateen waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow aamannaa waan rumaynay bimaa anzalta bimaa shaygii baan rumaynay anzalta aada soo dejisay oo diintii ah nebiyullaahi ciisa aad ku soo dejisay ayaan rumaynay waattabacnaa waan raacnay alrasuula rasuulkii oo nebiyullaahi ciisana waan raacnay faktubnaa allahayowna qor maca shaahidiina kuwa ka markhaati kaco waxdaaniyadaada la jirankooda ilaahayowna qor bay yidhaahdeen marka hadalkan man ansaari ila allaahi marka uu nebiyullaahi ciisa leeyahay waa markii reer bani israa'iil uu ka gartay sida rabbi uu noo sheegay diiddo inaysan xaqa qaadanaynin diinta uu la yimid aysan rabin markuu ka ogaaday ayuu hadalkaasi yidhi falamaa axassa yacni falamaa calima wawajada baa la yidhahdaa wacarafa markuu gartay waaye leanna waxaa la yidhahda sida abu cubayda oo kale uu leeyahay macnaa axasa waxaa la yidhaahdaa yani bimacnaa carafa baa la yidhahdaa wuu gartay wey asalka ixsaaskana waxaa la yidhaahdaa wujuudu shayi bilxaasati baa la yidhahdaa shayga oo maaragtay jiritaankiisa lagu ogaado xaasada waxa la yidhahdo alxawaas alkhamsa waad garanaysaan shanta dareemayaasha la yidhaahdo ayuu ka mid yani maaragtay ayaa la yidhaahdaa gacanta wax lagu dareemo oo biljasi iyo taabasho lagu dareemo xaasaa la yidhaahdaa dawqa iyo dhadhanka oo carabka lagu dareemo waa dareen waaye waa xaasa wey aragga oo wax lagu arko waa xaaso weeyaan waxbaa lagu dareemaa dhegta oo wax lagu maqlo waa dareen waay waxbaa lagu gartaa maqalka iyo sawdkii baad ku kala garan sanka oo wax laga uriyaahi shamiga iyo urinta la yidhaahdo waxaasaa la yidhaahdaa marka asal ahaan yani maaragtay macnaa axasa waxaa la yidhaahdaa wujuudu shayi bilxaasati shayga oo lagu garto dareenkaas lagu gartaa la yidhaahda laakiin hadda alixsaasu waxaa loo jeedaa alcilmu bishayi shayga oo la ogaado ogaanshihiisii baa hadda loo jeedaa weeyaan kolka falamaa axasa markuu ogaaday ciisa nabiyullaahi ciisa minhum reer bani israa'iil markuu ka ogaaday alkufra yani alisraara bilkufri wey gaalnimada inay daa'imayaan walistimraara bidalaali baadidii inay daa'imayaan oy maaragtay weligood ku jirayaan markuu ogaaday ayuu qaala yidhi nabiyullaahi ciisa man ansaarii ila allah man kumaa ansaarii kan ii gargaaraya ah ila allaahi alansaar waxaa la yidhahdaa waa jamcu nasiir nasiir qofka gargaaro wey bimacnaa naasir weeyaan marka jaaro majruurka oo ilallaahida ah ilaada xarfu jaarka iyo isimka ay hoos dhigtay waxay leeyihiin waxay ku tacalluqaysaa shay maxduufa oo xaal dhacay yani bimacduu yani tatacallaqu bimaxduufin waqaca xaalanay dhahan sidaasay yidhaha shay go-anoo meesha ka xadfan oo macnal xaal xaalo maarata booskeeda dhacayahay ayay ku tacalluqaysaa oo macnaheedu waxaa waaye man ansaarii muttajihan xaala kownii muttajihan aniga ah mid jihaysanayo u jeesanayo ama multaji'an mid maaragtay magan gelayo ku tiirsanayo ilallaahi ilaahay mid ku tiirsanaya anigoo ah yuu yahay qofka ii gargaaray ciddii ii gargaaraysahay waa kuma weeyaan man kumaa ansaarii waa kuwama ansaarii kuwa ii gargaarayo ilallaahi ay fi dacwati ila allah u yeerista ilaahay aan dadka ugu yeerayo yuu yahay qofka ii gargaarayo hadalkaas ayuu nabiyullaahi ciisa dadkii dhexdoodii reer bani israa'iil uu ka yidhi isla markiiba waxaa ajiibtay nimankaas xawaariyiinta ayaa aqbalay wahaakada nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam asna sidabuu ahaa markii dacwadiisa ay bilaawga ahayd intuusan hijroonin ka hor ee maka nebiga uu joogay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu tegi jiray mawsimulxajka markay carabta meel walba ka yimaadaan ay soo xajiyaan ayuu u dhex ka dhaqaylin jiray intuu istaago yacni buu odhan jiray hadalladiisii maaragtay yacni uu soo guurinayo uu warinaayo imaamu axmed iyo bazaar iyo bayhaqi ay warinayaan xadiidu jaabir radia allahu canhuma oo xadiis saxiixa ah wuxuu leeyahay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa qabla an yuhaajir mawsim alxajkuu tegi jiray markaasuu odhan jiray man rajulin yu'wiinii xataa ubaliga kalaama rabbii faina qurayshan qad manacuunii an ubaliga kalaama rabbii yani nabiga saasuu odhan jiray salawatu ullahi wasalaamu calayh yuu yahay qofka ninka aniga idumayo oo ii kaalmaynayo xataa ubaliga kalaama rabbi ilaa rabbigayga kalaamkiisii aan dadka gaarsiiyo yay yihiin cidda ii gargaarayso oo idumayso maxaa yeeley fa ina qurayshan reer quraysh dadka la yidhaahdo nebigu ka dhashay wuxuu leeyahay qad manacuunii an ubaliga kalaama rabbi waxay ii diideen oo iga manciyeen inaan rabbigayga kalaamkiisa dadka gaarsiiyo ayay ii diideen walidaalika ayaa markaas mawsimkaasi waxa ilaahay uu u qadaray in ansaar nimanka la yidhaahdaa ay halkaa ku rumeeyaan oo baycat alcaqaba aluulaa ay la galaan uma baycat alcaqaba athaaniya ay la galaan uma inay u ogolaadaan nebiga inuu u hijroodo oo maaragtay halkaa uu tago walidaalika ayaa ansaar loo bixiyey nabiyullaahi moxamed gargaaristii ay u gargaarinayay diintii allah subxaanahu wa tacaala ayagaasaa ilaahay ku xifdiyey subxaanahu wa tacaala sidoo kaleeto nabiyullaahi ciisa isagana markii hadalkaasoo kale uu yidhi man ansaarii ila allah durbadiiba waxaa u soo baxay xawaariyiintaana u soo baxeen yacni qaala alxawaariyuuna kuwii ardayda ahaa khulaasada alxawaariyuun waxaa la yidhaahdaa waa jamcu xawaariyin xawaariyin baa xawaariyuun lagu jamciyaa xawaariyu rajuli markaad tidhaahdo ninka xawaariyigiisa qofka la yidhahdo waxaa loo jeedaa xawaariyu rajuli safwatuhu wa khulaasatuhu wa naasiruhu baa la yidhahdaa dadkiisa khulaasada ah oo u gargaarayo oo maaragta lasoo xulay kuwaasa xawaariye loo yaqaana marka kuwii lasoo xulay oo ansaarta u ahaa wey u gargaarayay weeyaan xawaariyiintii baa waxay yidhaahdeen naxnu annaga ansaarullaahi alla ansaartiisii kuwii maaragtay alla diintiisa u gargaarayay ay ansaaru diini illaahi wa rasuulihi annaga weeyaan allah diintiisa iyo rasuulkiisa kuwa u gargaarayahay waa annagabu maaragtay ayay ku yidhaahdeen wey marka xawaariyiga yani luqad ahaan sidaasaa la yidhaahdaa yani waxaa la yidhaahdaa waa safwatu arajuli wa khulaasatuhu wa naasiruhu sidaasaa la yidhahdaa sida nabigeenaba calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan wakadalika imaamu tirmidi ibni maaja ay warinayaan can jaabirin radi allahu canhuma wuxuu leeyahay jaabir qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina likulli nabiyin xawaariya wa xawaariyi azubayr yacni nebigu wuxuu yidhi nebi kasta kulligii wuxuu leeyahay dad khulaaso ahoo u gargaaro oo naasir u ah buu leeyahay aniga xawaariyigayga oo naasirkayga oo khulaasadaydii oo safwadaydii aan doortay waa zubayr ibnu alcawaam wey radia allahu canhu sidaasuu nebigu ku tilmaamay marka xawaariyi waa qofkaas naasirkaabaa loo jeedaa weeyaan naxnu ansaarullaahi sidaas bay yidhahdeen annagaa ansaartii ilaahay oo diintiisa kuwa u gargaaraya waa annaga weeyaan aamanaa billaahi allah baan rumaynay allah subxaanahu wa tacaala ayaan rumaynay ee washhad qir nabiyullaahi ciisow biannaa annagu muslimiina kuwa hoggaansamay oo rabbi subxaanahu wa tacaala u hoggaansamay inaan nahay noo qir oo nooga markhaati kac weeyaan yacni munqaadiina lilaahi walirasaalatih allah iyo rasuulkiisa rasuulkiisa iyo risaaladiisa kuwa u hoggaansamay inaan nahay nebi ciisow ka markhaati kac sidaas bay yidhaahdeen oo maaragtay markhaati noo noqo weliba hadalka way sii wateen haddana waxay yidhaahdeen waa xawaariyiintii hadalka waxa wato rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow inanaa anagu rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aamanaa waan rumaynay bimaa anzalta wixii aad soo dejisay oo kutub ah oo maaragtay rusushaada aad ku soo dejisay ayaan rumaynay waattabacnaa waan raacnay alrasuula rasuulka oo nebiyullaahi ciise ahna waanu raacnay sidaasay yidhahdeen faktubnaa allahayow na qor maca ashaahidiina kuwa kuwa ka markhaati kacaahi waxdaaniyadaada adiga inaad keligaa tahay oo cibaadada keligaa leedahay cidina aysan kula wadaagin allahayo kuwa ka markhaati kacaahi na qor bay yidhaahdeen weeyaan marka qisadan oo qisada hadda xawaariyiinta halkan loo sheegay mufasiriintu waxay leeyihiin xikmada ku jirtaahi waxa weeye in ummatu muxamed ay ku dayato xawaariyiintaas inay ku daydaan sida ay xawaariyiinta nabiyullaahi ciisa ugu gargaareen in nabiyullaahi moxamed iyo diintiisaba ay ugu gargaaraan inay ku daydaan baa la doonaya sida allahba subxaanahu watacaala fii suurati safi uu ku leeyahay isagoo mu'miniinta la hadlayo yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaara allah kama qaala ciisa bnu maryama lilxawaariyiin man ansaarii ila allah qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru llah yacni hadalkaas aayaddaasoo kale inay dadkii looga daydo ayaa qisadan loo sheegayaa bay yidhahdeen maxaa yeele ilahay aayaddaas wuxuu ku leeyahay haddaad tihiin dadkii mu'miniinta ahaa waxaad noqotaan kuwa ilaahay diintiisa u gargaaro rasuulkiisa u gargaaro noqda buu leeyahay sidii nabiyullaahi ciisaba uu ku yidhi xawaariyiintii uu ku yidhi man ansaari ila allah yaa ilaahay diintiisa uu iigu gargaariyay dacwadiisa markaana ay yidhaahdeen xawaariyiintii naxnu ansaarullah ay yidhaahdeen marka aayaddaas waxa xikmada loo sheegay mufasiriintu waxay leeyihiin waxa weeye waa lita'asii lita'asii bihim in ayaga lagu daydo ay ummatu muxamed xawaariyiinta ay ku daydaanoo sida xawaariyiintu ay ugu gargaareen nabiyullaahi ciisa in nabiyullaahi moxamedna loogu gargaaro wamakaruu wamakara allaahu wallahu khayru lmaakiriin wamakaruu way makri sameeyeen yacni yuhuudii oo nabiyullaahi ciisay khiyaano iyo ikhtiyaal oo dil ah inay ku sameeyaan ayay ku hamiyeen wamakara allaahu allana makrigoodibuu buriyeyo waa makri sameeyo yacni maaragtay uma hirgelin intoodii weeyaan wallaahu alleh ayaa wuxuu yahay khayru lmaakiriina inta makriga samaysaa kan makrigiisa u xoog badan yahay weeyaan allah subxaanahu wa tacaala weeyaan haddaba makrigan ay yuhuuddu sameeyeen iyo makriga allah uu ayaga ku sameeyey nalooma fasirin aayaddaa nalo kuguma caddaynin laakiin allah subxaanahu wa tacaala wuu noo caddeeyey aayado kale ayuu noogu sheegayo fii suurati nisaa ku jiro ayuu makrigaas ilaahay noogu sheegay subxaanahu wa tacaala makriga ay yuhuuddu samaysay waxaa loo jeedaa waxaa weeye muxaawalatuhum qatla ciisa isku dayidda ay isku dayeen nebiyullaahi ciisa inay dilaan ila yuhuudda waxay rabeen nebi ciisa inay ka takhallusaan oo ay dilaan bay doonayeen marka makriga yuhuuddu ay samaysay waa kaa weeyaan makriga allah uu sameeyey oo yuhuudda uu ku sameeyena waxay culammadu leeyihiin waxaa weeye ilqaa'u shibhi calaa hayri ciisa shabah iyo ekaansho in qof kale loo ekaysiiyo isla yuhuuddii ka mid a nebiyullaahi ciisa loo ekaysiiyo wa injaa'i ciisa calayhi asalaamu minhum iyo nebiyullaahi ciisa ilaahay uu ka badbaadiyey oo la kor yeelo aysan dilin marka yacni makriga allah sameeyena oo ku yeelana waa taas ayaa la leeyahay macnahaas ayaanan maaragtay u daysanaynaa yani waxaana macnahaas ku fasirayo sheekh maxamed alamiin ashinqiiti fii tafsiirihi adwaau lbayaan ayuu macnahaasna ku fasiraya weeyaan wuxuuna aayadda u soo deliishanaya allah uu noogu sheegay waxa weeye yani markuu allah leeyahay wa qowluhum inaa qatalna masiixa ciisa bna maryam rasuul allah wamaa qataluuhu wamaa sadabuuh walakin shubbiha lahum waina aladiina اkhtalafuu fiihi lafii shakin minhu ma lahum bihi min cilmi ila اtibaaca adanni wama qataluuhu yaqiina bal rafacahu allahu ilayh wa kana allahu casiizan xakiima aayadahaas fii suurati nisa ku jiro ayuu rabbi ku caddeeyey subxaanah wa tacaala wuxuu noo sheegay inay yidhaahdeen inaa qatalna almasiixa ciisa bna maryama rasuula allah ciisaanu dilnay oo ina maryama ahaa oo rasuulka ilaahay ahaa ayaanu dilnay allah wuu u diiday wuxuu yidhi wamaa qataluuhu ma aynan dilin wamaa salabuuhu salbina kuma aynan samayninoo sida haddaba ay u sawirtaan oo kale kirishtaanka u sawiraan yacni qof waxaa weeye inta tiir lagu xiro maaragtay gacmaha iyo lagu maaratay masaamiir looga dhufto iyo lugaha iyo laisu saaro madaxa looga dhufto ayaa la yidhahdaa oo sidaa tiir iyo alwax lagu sameeyo wey salbina kuma aynan samaynin walaakin shubbiha lahum waa loo ekeysiiye buu leeyahy kuwo kale ilqaau shabahi calaa hayri ciise cidaan ahayna loo ekeysiiyey markaasuu rabbi subxaana wa tacala si u soo wado wuxuu yidhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuh wamaa qataluuhu yaqiinan aayadda akhirkeeda wamaa qataluuhu yaqiina si dhab ah yaqiin la hubana ma aynan u dilin nabiyullaahi ciisa bal rafacahu allahu ilayhi ilaahay baa kor yeelay samaawaadkaana nabiyullaahi ciisa ou rabbi u kor yeelay weeyaan marka makriga sidaasaa la yidhaahdaa wamakaruu way makri sameeyeenoo yacni makriga asal ahaan aliktiyaalu waalkhidaacu baa la yidhahda xagga luqada waa dilka ama yani waxaa la yidhaahda maaragtay si sir ah qofka loo dilo assinationka ay dhahaan oo kale ayay ku sheegaan marka makri bay sameeyeenoo yani inay dilaan bay isku dayeen nabiyullaahi ciisa wamakara allahu ilaahayna wuu makri sameeyo waa ka badbaadiyey waa ka badbaadiyey nabiyullaahi ciisa ma aynan dilin weeyaan wallaahu alleh ayaa khayru lmaakiriina yacni aqwaahum makra wa anfaduhum kayda kiisa oo makrigiisa xoog badan yahay hagartiisana ay midda maaragtay fulaysa ay tahay waa allah subxaana wa tacaala wey khayru lmaakiriin yani asaga u khayr badan inta waxaa samaysa weeyaan oo waa buriyaa allah subxaana wa tacala makrigoodii إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إذ وقت كشاكاه أذكر كشاكاه النبي الله يعني كشاكاه النبي الله محمد أو إذ وقت كشاكاه قال الله الله أو يري يا عيسى عيسو الله بأرنيو سوى النبي الله عيسى الله الله yaa ciisa ciisow innii aniga mutawafiika waan ku oofsani waraaficuka midku koryeeli baanahay ilaya aniga xaggaygaan kuu koryeelaya wa mutahiruka waan ku tahiri min aladiina kuwii kafaruu gaaloobay ayaan kaa tahiraya wa jaacilu aladiina kuwii mid yeeli baanahay ittabacuuka adiga ku raacay waxaan ka yeeli fowqa aladiina kafaruu kuwii kufriyey dushooda iyo korkooda ayaan ka yeelayaa kuwii xaqa diiday baan ka sara marinaya ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinka qiyaamaha laga gaaro ayagaan kuwa sarreeya ka dhigaya uma intaa dabadeed ilaya aniga ayuu ahaaday marjicukum ay rujuucukum noqodkiinna axadka aad u noqonaysaan oo idin xisaabinayo waa aniga buu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka aniga ii soo noqotaanna fa axkumuu waan xukmini baynakum idinka dhexdiinna ayaan cadligaygi iyo cadaaladayda idinku kala saari fii maa shay baan idinku kala xukminaya oon idinku kala saari kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna kuwa iskhilaafo fiihi shayga dhexdiisa isku khilaafo aad ahaydeen xukunkii marka sida u dhacay sida loo kala saaray labada aayadoodoo dambe buu rabbi noogu sheegay sababuu rabbi u kala xugmiyey waxay isku khilaafeen faama aladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo xaqa diiday faucadibuhum waan cadaabi buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala cadaaban cadaab baan cadaabaya cadaabka oo shadiidan mid daran ah fi dunyaa adduunka dhexdiisaan ku cadaabi waalaakhirati aakhira dhexdeedana waan ku cadaabi weeyaan wamaa lahum mana ay laha oo ma sugnaaninoo ma laha min naas yani min naasiriina kuwa u gargaarana ma laha cid uga gargaarta cadaabka ilaahay adduuniya aakharaba lama arko weeyaan marka dadkii xaqa diiday xukumkoodii sidaasoo noqday adduuniya aakharaba mucadabiin wey waa la cadaabaya cid u gargaaraysana lama arko waama aladiina kafaruu waama aladiina aamanuu waama aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyey wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsanna sameeyey fayuwafiihim wuu u oofini oo u dhammaystiri allah u kaamil yeeli ujuurahum ajriyaalkoodiibuu u dhammaystiraya ajrigoodii u dhammaystiraya wallaahu alleh laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ilaahay subxaana wa tacaala ma jeclo weeyaan aayaddaa marka id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya aayaddaas mufasiriintu macaani badan ayay ku sheegaan laakiin saddex macno un baan ka soo qaadanaynaa saddexda macnona waa saddex macno oo macnahoodu mufasiriintu ay ku tagaan oo daahira weeyaan id qaala allaahu udkur ka sheekee nebi maxamedow id wakti ka sheekee qaala allaahu alle ou yidhi yaa ciisa ciisow innii mutawafiika tawafigaan ayay mufasiriintu isku khilaafayeen maxaa loo jeedaa tawafigaan waa maxay macnihiisu saddexdaas qowl bay mufasiriintu sheegaan macnaha koobaad waxa weeye tawafiga halkan waxaa loo jeedaa waa bimacna nawm waay waa hurdo weeyaan innii aniga mutawafiika waan ku hurdisiini saasaa loo jeedaa lianna hurdada yani waxaa laga cabiraa bimacna tawafi oo mawtkii ah oo kalea laga cabiraa qur-aankana way ku jirtaa sunnada nebigana way ku jirtaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh qur-aanka iyadoo oo maaragtay tawafigan loo jeedo bimacna anowm fii suurati alancaam ayuu allah wuxuu leeyahay wa huwa aladii yatawafaakum biاlleyli wayaclamu ma jaraxtum biاnnahaari wa huwa aladii yatawafaakum biاlleyli habeenkiibuu ilaahay allah idin oobsado weeyaan habeen kasta qofku markuu seexdo waa qof la oobsaday weeyaan khalaas waa dhintay waa dhimashadii oo kale la mid tahay taasaa tawafiga loo jeeda wakadalika fii suurati zumar ayadana sidoo kaleu allah ku sheega allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha waalatii lam tamut fii manaamiha fayumsiku alatii qadaa calayha almowt wa yursil lukhra yani tawfiga soo ma jeedin allah waxa weeye naftu waktigay dhimanaysa qofka dilo waa allah weeyaan taasaa la yidhi walatii lam tamut fii manaamiha midda aana dhimaninna yani hurdadooda ku dilaa ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku oofsadaa markaasaa fa yumsiku alatii qadaa calayha almowtu wa yursilu lukhra tii ilaahay mowtka ku xugmiyana dhimashadaas ay ku jirto ayay ku tagtaa tii kalena waa la soo nooleeyaayo qofka waa kacaayo waa adeegtaa maalinta waa soconaya weeyaan marka attawafii bimacna annawmu baa loo jeedaa wakadalika xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinaya xadiidka xudayfa wuxuu nabiga xudayfa leeyahay kaana rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalam idaa qaama min annawmi nabigu wuxuu ahaa markuu hurdada ka soo kaco soo jiifa markuu habeenkii soo kacaay mid yidhaahda buu ahaa yani hadalkiisa alxamdu lilahi aladii axyaana bacdama amaatana wa ilayhi nushuur hadalkaasuu dhihi jiray ilaahay baa mahad iska leh allihiina soo nooleeyey markuuna dilay dabadeed marka tawafigan hadda waxaa loo jeedaa macnaha koowaad waa bimacna noom oo macnihii wuxuu noqoni inii aniga ciisow mutawafiika mid ku hurdisiini baan ahay weeyaan markaan ku hurdisiiyo waraaficuka mid ku koryeeli baan ahay ilaya aniga xaggaygan kuu koryeeli fii tilka nawma hurdadaas aad hurdayso dhexdeedaan kugu qaadaya waa lagu hurdisiin markaasaa samadii lagu qaadaya lagu koryeeli macnahaas waa macno jiro oo waadixo oo wanaagsan weeyaan macnaha labaad ee mufasiriintu ku fasiraan attawafi macna atawafi waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin wa istiifaau shayi walcadadi istiifaau shayi walcadadi shayga markaad adiga aad kaamil yeesho waxaa leedahay istawfaytu kada wa kada sidaasoo kale weya waa dhammaystirtay weeyaan marka waxaa loo jeedaa yani sida tawafiga ee loogu magacaabo imaatada iyo dhimashada loogu magacaaba yani loogu sheego ayaa loogu magacaabaa cala istifaai shay shaygoo la dhammaystirto aada oofsato yani xaqaadii baad soo oofsatay soo lama yidhahdo waan kaamil yeeshay wey waa dhammaystirtay weeyaan taana waa la yidhaahdaa oo markaa macnihii wuxuu noqoni yaa ciisa ciisow inii aniga mutawafiika ay mustawfii muddata iqaamatika bayna qowmika yacni waan kuu dhammaystiri mid dhammaystiri baanahay joogistii aad dadkaaga dhex joogaysay muddadii lagugu talagalay waa kuu dhammaystiraya markaan kuu dhammaystiro waraaficuka ilaya markaasaan adna ku koryeelaya xaggaygan kuu koryeelaya waa macnaha labaad weeyaan waa waadix soo maaha yacni inta aad qoomkaada dhex joogi lahayd baan kuu dayni wey waa kuu dhammaystiri markaa kabacdi baan ku koryeeli weya macnaha saddexaad ee mufasiriintu ku fasiraan waxay leeyihiin hadihi alaaya waxaa weye min almukadami walmu'ahari yani saasoo kale wey fiiha taqdiim iyo taakhiira ku jiray leeyihin waa la kala hormariyey oo markaa macnihii wuxuu noqonayaa bay leeyihiin yaa ciisa ciisow inii aniga raaficuka ilaya mid kuu koryeeli xaggayga baan ahay oo samadaan kuu qaadayaayo kor baan ku geyni wa mutawafiika mid ku oofsan bacda daalika markaan ku kor yeelo dabadeed haddana waan ku oofsanaya waan ku dilaya weyaan kabacdi mar danaad dhiman doontaa weeyaan marka saddexdaa macnaba mufasiriintu way sheegaan laakiin nabiyullaahi ciisa marna ma dhimanin dhimasho ou dhintay sida nasaarada ay rumaysan tahay ama yuhuuddu ay rumaysan yihiin yuhuudda annagaa dilina yidhahdaan nasaaraduna waxay yidhaahdaan sida maalan ibnu kaiir oo kale uu kasoo guurinayo maxamed ibnu isxaaq saaxib siyar uu kasoo naqlinayo wuxuu leeyahay annasaara yazcumuun ana allaha tawafaahu sabca saacaatin uma axyaahu toddoba saacadood in ou maaragtay allah oofsaday oo meyd ahaa marka kabacdina la kor yeelay bay qabaan laakiin taa ma aha wax jira ma aha weeyaan marka yacni nabiyullaahi ciisa ilaahay subxaanahu wa tacaala yani wuxuu noo sheegay inaysan dilin yuhuud maxaa yeelay wamaa qataluuhu yaqiinan buu ilaahay leeyahay ma aynan dilin bal ilaahay inuu kor yeelay buu noo sheegay bal rafacahu allahu ilayhi marka nabiyullaahi ciisa isagoonan dhimanin ama hurdaha lagu qaado inta la hurdisiiye ha la qaado ama macnihii labadii macnoo kaloon sheegnayba ha la maree nabiyullaahi ciisa isagoo xayi ah ayuu ilaahay samaawaadka u kor yeelay halkaa uu geeyey weeyaan wuuna soo degi doonaa ahlu sunnuhu sidaasay rumaysan yihiin muslimiinta ah inuu nabiyullaahi ciisa soo degi doono axaadiis badanna ay tilmaamayso oo rasuulku noo sheegay calayhi salaatu wasalaam yowma alqiyaama intaan uusan dhicin ka hor ayuu imaan doonaa dajaal ninka la yidhaahdo oo nusuusta ay sheegtayna wuu dili doonaa nabiyullaahi ciisa yuhuudda muslimiinta jizyada ay saareenna nebiyullaahi ciisa ka dejin doono wax aan islaam ahayna ma aqbalayo leanna hadda yuhuudda markay ahlu kitaabka markii dhul laga qabsado markii yani la qabsadaahay jizya lagu farad yeelaa inay maaragta koodhi bixiyaan ayaa lagu khasbaa marka jizyadaas nabiyullaahi ciisa ma aqbalayo hadday islaami waayaan hadday islaamaan cidna waxba kama rabto hadday islaami waayaan jizya laga qaadaa fi lislaam hadda waqtigaan joogno nabiyullaahi ciisa wuu ka dejin doonaa yacni ahlu kitaabka jizyaduu ka dejin doonaa waxaan islaam ahayna ma aqbali doono markaas waktigaas ahlu kitaabka dhammaantii inay rumayn doonaan nabiyullaahi ciisa ayuu allah subxaanahu wa tacaala uu noo sheegay fii suurati nisa uu noogu sheegay wain min ahli lkitaabi ila layu'minanna bihi qabla mawti ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أيضا ربي ليه وإن من أهل الكتاب في سورة النساء كجرتا مد كمد أهل الكتاب كم مجره إلا ليؤمنن به قبل موته انتو سنت من كهر أي الرمين يا نبي الله عيسى مركاس وحو نقني ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا مرخاتبه نقني يبرنكم مرخاتك عياوية أيضا مركا إني متوفيك ورافعك إلي وحكمتها آيات كاللود ليشده allah subxaanahu watacaala fowqa carshihi fowqa samaawaatihi inuu yahay loo daliishado maxaa yeelay nabiyullaahi ciisa meesha loo koryeelayo waa halkee waa samaawaadka weeyaan markaasuu rabbi yidhi waraaficuka ilaya aniga xaggaygaa laguu koryeelaya soo wax cad maaha allah marka khalqigiisa uu ka sarreeyaaye caqiidada jahmiyada ay qabta oo allah mawjuudun fii kulli makaan la yidhaahdaa ma aha caqiidada dadka muslimiinta ay leeyihiin allah waa fowqa samaawaatihi fowqa carshihi weeyaan waraaficuka ilaya aniga xaggayga baan kuu koryeelayaa wey wamutahiruka mid ku tahiri baan ahay nebiyullaahi ciisow min aladiina kafaruu kuwii kufriyey xaggooda midkaa tahiri baan ahay waan ku tahirayaa ayuu allah yani maaragta leeyahay tathiirkaas marka maxaa loo jeedaa tahiraadaas waa maxay alimaam albagawi kitaabkiisa maxaasin ta'wiilka wuxuu ku leeyahay ay mukhrijuka min baynihim wa munjiika minhum waan kaa dhex saari waanan ku korini mar haddii laga dhex saaroo la koriyey waa laga tahiray mushrikiintii iyo kufaartii dhexdoodii baa laga saaray weeyaan imaam alimaam xaafid ibnu kathiirna sidoo kale buu odhanaya yacni waraaficu wamutahiruka waan ku tahiraya min aladiina kafaruu birafcii iyaaka ila asamaai koryeelidayda adiga aan ku koryeelo samada aan kuu koryeelo ayaan kugu tahirayaa oon kuwaas kaaga saarayaa weeyaan marka gaaladii baa laga tahirayo waa la qaaday shartoodiina ilahay waa ka badbaadiyey subxaana wa tacaala wajaacilu ladiina kuwii ittabacuuka adiga ku raacayna waxaan ka yeeli fowqa aladiina kafaruu kuwii kufriyey oo xaqa diiday oo rasusha ka hor yimid dushooda korkooda baan yeeli ilaa yowmi alqiyaama maalinta qiyaamaha ilaa laga gaaro marka taana maxaa loo jeedaa yacni aladiina ittabacuukada yeeyihiin dadka nabiyullaahi ciisa raacay oo ayaga la kor yeelayo gaaladii ku kufrisa laga kor yeelayahay waa kuwe mufasiriinta macaani dhowrahoy ay ku sheegaan kulligeed macaani mutaqaaribo isku wada dhowdhow weeyaan qaar waxay leeyihiin yani waxaa loo jeedaa waa qolada la kor yeelayahay hiya aaa'ifatu allatii aamanat bihi wa nasarahum allahu calaa man inxarafa can diinihi sida maalan yani sheekh cabdiraxmaan ibni naasir isicdi kitaabkiisa uu ku fasirayo tafsiirkiisa saasoo kale ku tilmaamaya waa taa'ifada nebiyullaahi ciisa rumaysay oo allah uu u gargaarayo ciddii diintii nebiyullaahi ciisa ka inxiraafta uu uga gargaaray ayuu dushooda yeelaya mar walbaba kuwa ka sarreeyo ayuu ka dhigayaa weeyaan waxay leeyihiin daa'ifada kuwa laga kor yeelayo ku kufriyena waa dadka inxiraafay oo diintiisii ka jeestay oo nasaaradii ka mid ah oo yidhi waa ibnullah waa ina ilaah yidhi ama waa ilaah yani maaragtay asagaaba ilaaha nabiyullaahi ciisa ama waa thaalitu thalaata saddex ilaah koodii saddexaad weeye dadkii yidhi ayaa laga kor yeelayaa weeyaan macaanidaas ayay ku sheegaan waxaa jirta mufasiriinta qaar kale waxay leeyihiin maye aladiina itabacuukada waxaa loo jeedaa nasaarada oo dhan maaha taa'ifadii kooxdii asaga rumaysay oo kuwa inxiraafay kasoo horjeeday ma aha nasaarada koodii munxarifkaa iyo midka kaleba ayagaa la kor yeeli aladiina kafaruuda laga kor yeelayana waa yuhuudi bay leeyihiin marka labadaas wa jaacilu aladiina itabacuuka fawqa aladiina kafaruu wa annasaara waalyahuud labadaasaa loo jeedaa labadaas ayaa loo jeedaa weeyaan nasaarada iyo yuhuuddaasaa loo jeedaa walidaalika ayuu jamaaludiin alqaasimi kitaabkan maxaasin tawiilka waxaa iskale jalaaldin alqasim yaa iskale maxaasin tawiilkii hore baqawi waan ku khalday marka yani ya macaalim tanziila la yidhahdaa baqawiga kiisa macaalim tanziil wey maxaasin tawiilka waxaa iskale jamaaludiin alqasimi marka jamaaludiin alqasimi markuu aayaddaa fasiraya wuxuu leeyahay waa nasaarada iyo yuhuudda labadaasaa loo jeeda marka wuxuu leeyahay wakada kana lam yazal man intaxala anasraaniya fawqa alyahuudi walaa yazaaluuna kadalika ila an yucdamuu falaa yabqa minhum axadun hadalkaasuu leeyahay yani wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa waa nasaarada kuwa kufaarta ahay ka koreeyaanna waa yuhuudda walidaalika sidaas wey mar kastaba yuhuudda waa laga sarreeya nasaarada ka awood badanoo mar walbaba ka sarraynaysa wey sidaas bayna ahaanaysaa ilaa yuhuudda laga baabi'iyo eber ay ka noqdaan ayagaasaa nasaarada mar walba ka sarraynayo macnahaasna uu ku fasira bacd almufasiriin waxay ku fasirayaan waxay leeyihiin yani wajaacilu aladiina itabacuuka aladiina itabacuu nabiyllaahi ciisa waa ummatu muxamadin sala allahu alayh waali wasalam nabiyllaahi moxamed ummadiisaa loo jeedaa sababta ayagu waxa weeye fahum atbaacu kulli nabiyin atbaacu kulli nabiyin nebi kasta kuwa raacay waa ayaga wey hal nebi oy beeniyaan nebi moxamed maaragtay atbaacdiisa ma ay jirto weeyaan kulligood waa ay rumaysan yihiin wey marka ilaahay sidaasu uga gargaari wajaacilu ladiina kuwii baan yeeli ittabacuuka adiga ku raacay fowqa aladiina kafaruu kuwii gaaloobay dushoodii ayaan ka yeeli oo xagga nasriga iyo khalabada iyo libta mar kastaba iyo guusha kuwa adiga nabiyllaahi ciise raacay ayaa iska leh ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha laga soo gaaro weeyaan uma markaa kabacdina ilaya marjicukum ilaya rujuucukum aniga ayuu noqodkayna ahaaday oo anaad ii soo noqonaysaa maalinta qiyaamaha qiyaamo anaad ii imaanaysaan buu allah leeyahay marka ii timaadaanna fa axkumu baynakum dhexdiinna ayaan idinkala saari oo yani waxaan ku kala saari fii maa shaygii kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna kuwa iskhilaafo fiihi shayga dhexdiisa aad isku khilaaftaan wixii aad isku khilaafi jirteen ayaan maaragtay dhexdiina ku kala xukmin oo min umuuri diini ah diinta arrinkeedu waa laisku khilaafaa qolaba meelay qabsataa taasaan idinku kala saari weeyaan ama fii amri ciisa nabiyullaahi ciisa arrinkiisa oo isku khilaafteenna waa idinku kala saarayaabuu allah leeyahay maxaa yeelay yuhuuddu waxay leeyihiin yani waa waladu zina bay leeyihiin waladu zina ayay ku tilmaamaan nabiyullaahi ciisa nasaaradana way ku xadgudbeenoo waxay leeyihiin yani maaragtay waa haaliu talaata iyo saddex ilaah koodii saddexaad ama asagaaba ilaah ah ama waa ina ilaah iyo wax lamida bay kuwooda hulaada ay leeyihiin qolo ka mid ahoo cabdullaahi wa rasuuluhu qabtana waa ay jiraan kuwooda mu'miniinta ah weeyaan marka dadkaas waan kala xukmin buu ilahay leeyahy maalinta qiyaamaha markii la yimaado faama aladiina aamanuu faama aladiina kafaruu kuwii kufriyey xukumkooda ku dhacay aakhare waxa weeye fa ucadibuhum waan cadaabi cadaaban cadaab baan cadaabaya cadaabka oo shadiidan daran oo aad iyo aad u adag ayaan cadaabi fi dunya adduunkaan ku cadaabaya oo waa maxay cadaabka adduunka waa dil qatli ayaga la laayo sabyi lasoo qafaasho dulli iyo ihaano ilaahay uu ku rido yacni maaragtay jizyo dusha laga saaro iyo wax lamid ah ayaa la yidhaahdaa weeyaan sidaasaan adduunkii cadaab shadiida baan ku cadaabaya waalaakhirati wa fi alaakhira aakhira dhexdeedana cadaab shadiida ayaan ku cadaabayaaho oo naartii ilaahay ah subxaanahu wa tacaala weeyaan marka cid alle ciddii yacni maaragtay nabiyullaahi ciisa ku gaalowday nabiyullaahi ciisa ku kufrisay sidaas ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala cadaabka ayuu ku cadaabayaa sida ibnu kaiir raximahullahu uu leeyahay yani aayaddaa markuu fasirayo wakadalika facala tacaala biman kafara bilmasiixi min alyahuudi aw ghalaa fiihi aw atraahu min annasaara yani cadabahum fi dunya bilqatli walsabyi waahdi alamwaali waizaalat alaydi can almamaaliki wa fi alaakhirati cadaabuhum ashaddu waashaq hadalkaasuu leeyahay yani cadaabkaa shadiidka ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala cid alle ciddii nabiyullaahi ciisa ku kufrisay ama yuhuud ah ama nasaarada kuwoodii ku xadgudbay ah ayuu rabbi subxaanah wa tacaala ku cadaabaa adduunka qatli iyo dil iyo qafaalasho iyo wax lamidabuu ku cadaabaa oo mulkidoodiiyo gacanta ka saaray iyo awoodooda aakharana cadaabkaas aad iyo aad u daran ayuu rabbi subxaanah wa tacaala uu ku ciqaabaya weeyaan wamaa lahum mana aynan lahaanin oo ma u sugnaanin weeye ma laha min naasiriina kuwa u gargaaro oo cadaabka ilaahay adduun iyo aakhare uga gargaara ma jiro weeyaan wa ama aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyeen wa camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan camal falay oo wanaagga la yimid fayuwafiihim allah wuu u oofinayo waa u dhammaystiri yacni waa u kaamil yeeli wey yucطiihim ajrahum kaamila ayuu siinaya yucطiihim ajrahum kaamilan ajarkooda oo dhammaystiran ayuu rabbi siinayaa fayuwafiihim wuu u kaamil yeeli ujuurahum hawaabtoodii ajriyaashooda u kaamil yeeli weeyaan wallaahu alleh laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ah allah ma jeclee bal waa u caroodaa ilaahay subxaana wa tacaala daalimka weeyaan marka dadkaasna ajrigoodibuu siin maxaa yeele daalimiin ma aha adduunku wuxuu ku siinayaa nasri iyo gargaar ayuu cadowgooda uga gargaaray iyo halaba buu siini aakharana jannaadkaas ilaahay jannooyinkiisa ayuu siinayaa weeyaan dalika natluuhu calayka min alaayaati waaldikri alxakiim ina matala ciisa cinda allahi kamatali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun alxaqu min rabbika falaa takun min almumtariin dalika ishaarada waxaan u celinaynaa ilaa maa sabaqa min naba'i ciisa calayhi asalaatu wasalaam nabiyullaahi ciisa warkiisiina lakaga soo sheekeeyey ayaan u celinaynaa daalika warkaas nabiyullaahi ciisa laga sheegay oo allah uu nooga soo sheegay baa natluuhu akhrinaynaa allah baa odhanayo warkaas baan akhrinaynaa calayka adiga nebi maxamed oo dushaadaan ku akhrinaynaa min alaayaati xaala kownii min alaayaati mucjizaadkii asagoo ka mid ah mucjizaadkii tusinayey nebinimadaada adiga nabiyullaahi maxamedow tusinaayey isagoo iyadoo ah ayaan dadka ku dul akrinaynaa weya wadikri alxakiimi yacni wadikri qur'aankii asagoo ah qur'aankii alxakiimi ay dilxikmati xikmada u saaxiibka ahaa yacni shayga aan kugu dul akrinayno waa aayaad iyo mucjizaad qur'aankii xikmada ahaa xikmada lahaa ayaanu kugu dul akrinaynaa qisadaa nabiyullaahi ciisa nebi maxamed ma uunan joogin mana soo gaarin wakhtigiisii ma uunan joogin muxuu ku ogaaday nabiyullaahi ciisa qisadiis uga sheekayni allah baa uga warramay subxaana wa tacaala waxay tusinayaan marka nabiyullaahi moxamed inuu rasuul ilaahay yahay nebi ilaahay uu yahay ayay tusinaysaa weeyaan daalika arrinkaas oo akhbaarta nabiyullaahi ciisa waa iska mubtadaysanaynaa natluuhuda jumladaasna khabarkaan ka dhigayna ishaarada mubtadayso khabarkana natluuhu ka dhig weeyaan min alaayaati min alaayaatidan icraab ahaan waa la xaaleeyaa ama haddaan rabno waxaan ka dhigaynaa khabarun bacda khabar ayaan ka dhigayna labadaba kuu banaanta yacni daalika warkaas qisadaas aan kaaga soo sheegnay nabiyullaahi ciisa natluuhu waan akhrinaynaa calayka adiga nebi maxamedow dushaadaan ku akhrinaynaa waa loo waxyooda waxyi baad ku ogaatay weeyaan min alaayaati xaal uu ka mid yahay xaala kowni min alaayaat mucjizaadka uu ka mid yahay ama min alaayaati baan kugu dul akhrinaynaa yacni min alaayaati aayaadkii ah waadikri qur'aankii yacni isagoo ah qur'aankii alxakiimi ay dilxikmati xikmada u saaxiibka ah walidaalika yani muqaatil oo kale markuu fasiraayo addikru alxakiim wuxuu dhihi jiray almuxkamu almamnuucu min albaili yacni qur'aankii la sugay oo baatilkana loo diidoo laga reebay oo laga manciyey qur'aanka sidaas ah isagoo ah baan kugu dul akhrinaynaa baa laleeyahy marka nabigeenna waxyi buu ku ogaaday qisadii nabiyullaahi ciisa ina matala ciisa cinda allahi kamatali aadama khalaqahu min turaabi ina matala ciisa ciise shanigiisa iyo xaalkiisu cinda allaahi xagga khalqigiisa iyo abuuristiisa laga hadlaya nabiyullaahi ciisa xaalkiisa markii la abuurayey cinda allaahi alla agtii ka maali aadama aadam xaalkiisau la mid yahay abuurista markii aadam la abuurayey ayuu la mid yahay khalaqahu allah aadam wuu abuuray min turaabin caro ayuu ka abuuray dhoobo ayuu ka sameeyey ciid baa laga abuuray aadam uma markuu allah abuuray aadam qaala wuxuu yidhi allah lahu aadam wuxuu ku yidhi kun ahaw jasadkii aadam oo abuuranoo suuradda laga sameeyey dhoobo laga suureeyey ayuu wuxuu ku yidhi kun ahaw aadam noqo oo insaan xayi ahoo nool noqo markaasuu fa yakuunu uu ahaaday yacni wuu noqday baa la yidhahdaa marka arrinkaas yacni xaalka nabiyullaahi ciisa aadamoo xagga abuurista abulbashar nabiyullaahi aadam buu kula mid yahay saasuu maaragtay allah leeyahay subxaana wa tacaala ina matala ciisa cinda allaahi ka matali aadam waa xagga yacni abuurista la abuuro nabiyullaahi ciisa bilaa abin la abuuray aabba la-aan baa la abuuray soo maaha ciise asagoon aabba lahayn ayuu rabbi abuuray taas marka waxay la mid tahay xagga khalqiga iyo abuuristaba waxay kula mid tahay yacni maaragtay waxay kula mid tahay nebiyullaahi aadam sidii loo abuuray aabbala'aan iyo hooyo la'aan allihii nebiyullaahi aadam abuuray asagoon aabba iyo hooyo lahayn dhoobadaa ka abuuray ma yani nebiyullaahi ciise miyuu aabbala'aan abuuri weynaya waa maya wey walidaalika waxaa la yidhaahdaa allah subxaanahu wa tacaala kamala ciisa alkhalqa kamala alkhalqa biciisa khalqiga abuuristiisa wuxuu ku dhammaystiray nebiyullaahi ciisa oo waa maxay aadam baa markii hore la abuuray isagoon aabba iyo hooyo lahayn dhoobaa laga abuuray xawaa baa loo abuuray oo zawjadiisii ah iyadoo aan hooyo lahayn yani mujeeda iyadoo aan hooyo lahayn hooyo dhasha aynan jirin ayaa la abuuray aadam baana laga abuuray waa laba wey marka yani bilaa abin wa ummin waa aadam wey bilaa abin yani bilaa umminna hooyo la-aanna waa xawaa la abuuray dadka kale intooda kaleeto aabba iyo hooya iska dhalay waxaa soo haray nabiyullaahi ciisa aabbala'aan baa la abuuray oo cagsigii xawa oo kalebuu ilaahay ka yeelay subxaana wa tacaala marka ina matala ciisa nabiyullaahi ciisa xaalkiisu iyo shanigiisa xagga abuuristu cinda allaahi alla agtii yani maaragtay allah subxaana wa tacaala agtiisa marka la joogo waxaa loo jeedaa fii taqdiirihi wa xikmatihi taqdiirtiisa iyo xikmada ilaahay subxaana wa tacaala ka mahali aadama ka xaali aadama aadam xaalkiisa iyo shanigiisoo kale ayuu kula mid yahay xaalkii cajiibka ahaa ee xagga abuurista oo la abuuray bilaa abin wa umin ayuu kala mid yahay wey khalaqahu allah aadam wuu abuuray min turaabin caro xaggeed buu ka abuuray dhoobadaasaa laga sameeyey markaasuu uma markuu abuuray dhoobadii la suureeyey dabadeed ayuu allah subxaana wa tacaala qaala yidhi allah baa odhanayo markii aadam la suureeyey jasadkii aadamoo halkan yaallo caro laga sameeyey baa waxaa la yidhi kun ahaw yacni kun basharan kaamilan wa jasadan wa ruuxa sidaa noqo baa la yidhi markaasuu fayakuunu ay fakaana waa ahaaday weeyaan fakaana waa ahaaday lanna waxay yidhahdaan ficilkan hadda yakuunu mudaaric baa laga cabiray sooma jeedin yakuunuda waxay yidhaahdaan waa xikaayatu xaalin maadiya baa la yidhahdaa xaalad tagtay ayaa laga xikaayoonaya wuu ahaaday bimacnaa fakaana wuu ahaaday oo kale weeyaan fayakuunu wuu ahaaday bimacnaa fakaana adoo yidhi oo kale la mid tahay wuu ahaaday oo kale adoo yidhi oo kale la mid tahay weeyaan marka allah subxaana wa tacaala nabiyullaahi ciisa sidaasba u abuuray ee ma ahan hadalka sida ay yuhuuddu ay leedahay oo habartii maaragtay maryama bintu cimraan ay firyada ku ganaan oo nebiyullaahi ciise ay jaa'ifeeyaan dhoobadaa ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala bilaa abin asaga ah uu abuuray wey alxaqu min rabbika falaa takun min almumtariin alxaqu xaqu min rabbika adiga rabbigaaga xaggii ayuu ka ahaaday alxaqu min rabbika waxay leeyihin mufasiriintu yani alxaquda in laiska mubtadaysto jaarmajruurkaasna lagu khabraa wuu jiraa icraabaad badanay sheegaan in ficil maarata faacil oo ficilkiisa xadfanya laga dhigo la yihahdo jaa alxaqu min rabbika la yidhahdana way sheegaan ama in la yidhahdo mubtadaba weeyabo oo maaragtay yani khabar mubtadihiisa oo go-an yahay weeyo maa qasasnaahu calayka waxaan kaaga soo sheekaynay nebi maxamedow alxaqu khabarkii laga dhigo xaq wey xaqa oo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaaday yacni ciisa warramidda aan kaaga warranay waa shay xaq ahoo xag alle ka yimid weeyaan ee falaa takun ha ahaanin khitaabka in nabiyullaahi maxamed loo jeedo oo lagula hadlayo ama in la yidhaahdo yacni likulli man yasluxu lahu alkhitaabu qof kasto in lala hadlaahi ay suuban tahay suuragal ay tahay ayaa lagula hadlaya in la yidhaahdo falaa takun ha ahaanin ayuha almukhaatabu min almumtariina kuwa shakiyo mid ka mid ah ha noqonin abuurista nabiyullaahi ciisa inay sidaa tahay marna ha ka shakinin xaqu inuu sidaa yahay marna ha ka shakinin marka kelimadan alxaquda laba macnoba mufasiriintu way ku sheegeen xaqa maxaa loo jeeda ma almuraadu bi hada alxaqi xaqan uu rabbi sheegay waa maxay maxaa loo jeedaa waxay leeyihiin yani waxaa loo jeedaa xaqaa nabiyullaahi ciisa yani khabarka ciise laga waramay ka warramiddaa ilaahay uu ka warramay ayaa la ishaarayaa xaqu waa kaa weeye alxaqu min rabbika waa warka fii khabari ciisa weeyaan laakiin laa maa qaalathu nasaara wala alyahuudu waxa ay yahuudda iyo nasaaradu yidhaahdeen ma aha oo inuu ina ilaah yahay iyo maaragtay saddex ilaah kooyadii saddexaad ama ilaah uu yahay ama in maaragtay yacni firya hooyadii lagu tuuro ay yuhuudda u nisbeeyaan nin la yidhaahdo yuusuf annajaar ay u nisbeeyaan oo kale warkaas wax ka jira ma leh macnahaas in la yidhaahdo xaqa sidaasaa loo jeeda sidaa rabbi kuugu sheegay qisadiisa wey ama in xaqa la yidhaahdo mahalkii laftiisa shibhigii loo celiyo la yidhaahdo alxaqu xaqu oo ah abuurista nabiyullaahi ciisa yacni maaragtay rabbi uu ka soo sheekeeyey ka maali ciisa ka maali aadama layidhi aadam inay la mid tahay abuuristiisa oo kale xaqu waa kaa wey ma rabbika xagga rabbigaadou ka ahaaday sidaa la yidhaahdo yacni bayaanka mas'aladan waxa weeye waxa maa dakarnaahu min almithli wa huwa qisatu aadama calayhi salaatu wasalaam marka aadam qisadiisii oo kale bay la mid tahay sidii loo abuuray baa ciisena loo abuuray weeyaan falaa takun ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiyo mid ka mid a ha noqonin maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala yacni wuxuu leeyahay qur'aanka wuxuu noogu sheegay fi suurati maryam markuu nabiyullaahi ciisa qisadiisa ka sheekeeyey dalika ciisa bnu maryam qawla alxaqi aladii fiihi yamtaruun ma kana lilahi an ytakhida min waladin subxaanahu ida qadaa amra an yaquula lahu kun fayakuun yani shaniga nabiyullaahi ciisa waa kaas wey dalika ciisa bnu maryam qawla alxaqi waa taas wey alxaqu min rabbikana sidaasaa loo jeeda weya faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min alcilmi faqul tacaaluu nadcu abna'ana waabna'akum wanisa'ana wanisa'akum waanfusana waanfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin ayadan sababta ay ku soo degtay yani waxa weeye aayadihii wafdu najraan nasaara najraan wafdigoodii la socday ayay ka mid tahay weeyaan sababkaasi yani waxaa la yidhaha sida imaamu albukhaari imaamu muslim imaamu tirmidi nasaai ibnu maaja kulli ay warinaya wagayruhum lafdiga imaamu albukhaari oo warinaya can xudayfa radia allahu canhu xudayfat bn alyamaanina uu ka warinaayo wuxuu leeyahay yani maarata xudayfa jaaءa alcaaqibu wاsayidu saaxiba najraanin ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam saaxiba najraana ilaa rasuuli اllahi salى اllahu alيه alي wasalam yuriidaani an yulaacinaahu faqaala qaala faqaala axaduhuma lisaaxibihi laa tafcal fawallahi in kana nabiya falaacanaahu laa nuflixu naxnu walaa caqibuna min bacdina faqaala inaa nucطiika ma sa'altana wabcad macana rajula amiina walaa tabcad macana ila amiina faqaala laabcahana macakum rajula amiina xaqa amiinin faاstashrafa laha asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu alيه ali wasalam faqaala qum ya aba cubayda ya aba cubaydata bn اljarax falama qaama qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه ali wasalam hada amiinu hadihi اlumma yani riwaayadaas imaamu albukhaari baa warinaayo wuxuu leeyahay markii ay yimaadeen labadii nin oo wafdu najraan madaxda ka ahaa weliba ninka caaqib la yidhaahdaa madax ahaa laba ninoo mid caaqibna la yidhahdo kan kalena sayid la yidhaahdo oo nasaara najraan najraan nasaaradeedii ka mid ah ayay nebiga u yimaadeen markay muddo wada hadleen oo xaqii loo sheegay ku madax adeegeen ayay mubaahala marka loogu yeeray in la ishabaaro oo la islacnado nebigana iyo maaragtay ayaga inay ishabaaraan oy habaartamaan ayaa loogu yeeray markaasay waxay yidhaahdeen way way isdiyaariyeen inay nabiga la maaratay maaratay la habaartamaan markaasay markii ay waktigii diyaar noqday ayay waxay yidhaahdeen midkood baa midkii kale wuxuu ku yidhi warnihi waha yeelin maxaa yeelay fawallahi in kana nabiyan falaacanaahu laa nuflixu naxnu walacaqibuna min bacdina wuxuu leeyahay haddii uu nebi yahay yaanan samaynin oon la habaartamin nebi maxamed maxaa yeeley haddii uu nebi noqdo oo aan la habaartanno annaga iyo wixii naga haray oo naga dambeeyaba weligan ma guulaysanayn nabi yidhahde markaasay jizyadii aqbaleen markaasay waxay ku yidhaahdeen waxaad noo soo dirtaa wixii waan ku siinaynaa bay dhaheen nuctiika maa sa'altana waxaadna weydiisatay baan ku siinaynaa ee waxaad noo soo dirtaa nin aaminah qofaan aamin ahayn ha noogu soo dirin nabigu marka waa ka aqbalay markaasu wuxuu ku yidhi laabcahanna macakum rajulan amiinan yani laabcahanna macakum rajulan amiinan xaqa amiinin nin amiin ah oo xaqa amiinin ahaan idinku diraya aamin amaanadiisa ay dhab tahay aamin ah amiinu hadihi lumma markaasuu nebiga asxaabtiisiibuu fiirfiiriyey markaasuu markuu fiiriyey ayagoo meesha fadhiyo ayuu wuxuu u yeeray abu cubaydata bn aljaraax ayuu yidhi istaag buu yidhi abuu cubaydow markuu istaagay buu nimankii wuxuu ku yidhi haadaa amiinu haadihi اlumma yani yani fiiri darajada abuu cubayd ilaahay uu siiyey nabiyullahi maxamed u magacaabay waxa waye amiinu hadihi اlumma waa abuu cubayda caamir ibnu jaraax ayaa la yidhaahdaa sida nebigaba aan ku soo marnay zubayr ibnu cawaam inuu xawaariyihi inuu yahay oo ku tilmaamay ayuu isagana ku tilmaamay wey markaas abuu cubayda lagu daray si jizyadii iyo wixii lamidka uga soo qaado weeyaan aayadda marka waa aayatulmubaahala la yidhaahdaa faman xaajaka qofkii kula dooda nabiyullaahi maxamedow fiihi ay fii sha'ni ciisa nabiyullaahi ciisa arrinkiisa qofkii kugula doodo min bacdi maa jaa'aka markuu kuu yimid dabadeed min alcilmi cilmigii xaggiisii oo wax kaaga yimid dabadeed oo aad ogaatay cilmigii nabiyullaahi ciisa sidau ku dhashay sida uu ku soo barbaaray sida rabbi ugu waxyooday xaalkiisi markii qisadiisa laguu tafaftiro soo aragtay dabadeed qofka kaala doodo faqul waxaad tidhaahdaa dadkaas waxaad ku tidhaahdaa tacaalow kaalaya nadcu aan u yeerno abnaa'anaa inamadeenniiyo wiilasheennii ah wa abnaa'akum inamadiinnii oo wiilashiinnina aan u yeerno yacni liyadcuu kullun mina wa minkum abna'ahu mid kastoo annagii idinka naga mid a ilmihiisii wiilashii ha u yeerto ha soo qaato wa nisaa'anaa haweenkeennina aan u yeeranno dumarkii aan u yeeranno wa nisaa'akum idinkana haweenkiinna u soo yeerta wa anfusanaa nafteennana aan imaanoon meeshii goobta soo xaadirno wa anfusakum idinkana naftad ahaantiinnii imaada uma markaan ahalkiinnii aad soo wadataan oo idinkana aad timaadaan annagana ahalkeenni aan soo wadno aan imaanno nabtahil aan habaartanno oon islacnadno fanajcal aan yeelno lacnat allaahi alla lacnadiisa oo naxariistiisa iyo raxmadiisa oo laga fogaada ihi cala alkaadibiina kuwa been beenta sheegayaahi dushooda inuu ilaahay yeelo lacnadaas aan ku habaarna baa laleeyahy marka aayaddan yani waxaa la yidhahdaa waa aayatulmulaacana ayaa la yidhaahdaa aayatulmulaacana la yidhaahdaa yuhuuddii marka ma aynan samaynin yani nasaara najraan ujeedaa nasaaradii najraan way diideen oo way ka joogsadeen haddayse yeeli lahaayeen oo ay mubaahalo u soo bixi lahaayeen nebi maxamed ay la habaartami lahaayeen ayagoon ahal iyo maal midna wadan ayay laaban lahaayeen sida imaamu axmed imaamu tirmidi ay warinayaan can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal nabigeenna dhowr arrimood oo isdaba dhigay wuxuu yidhi abuu jahal baa wuxuu yidhi qaala abuu jahlin maka markuu nebigi joogay baa abuu jahl wuxuu yidhi in ra'aytu muxammadan yusallii cinda alkacba la'aatiyannahu xataa ataa calaa cunuqi haddaan muxamed oo kacbada agteeda ku tukanayo aan arki lahaa waan u tegi lahaa markaasaan madaxa uga istaagi laha isagoo sujuudsan haddaan heli laha muxuu nabigu yidhi marka qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam low facala abuu jahl hadduu sidaa samayn lahaa anoo sujuudsan oo lugta isaari lahaa la akhadathu lmalaa'ikatu ciyaana malaa'igta ayaa si dhab ah si caddaana ay u qaban lahayd buu leeyahy malaa'igta markiiba qaban lahayd ba halaagi lahayd walow ana alyahuuda tamanaw lmowta lamaatuu wara'w maqaacidahu min annaar yuhuuduna hadday tamanin lahaayeen lanna yuhuudda waa kuwii yidhi daarta aakhare annaga iskala haydheen yani saasay yidhahdeen owliyada ilaahay annaga keligeen wey yani waa kuwii yidhahdeen oo allah uu leey fi suurati albaqara qul in kaanat lakum addaaru alaakhiratu cinda allahi khaalisata min duuni innaasi fatamanaw lmowta haddaad leedihiin jannada idinka keligiin oo cid kale aysan idinla lahayn mowt iyo dhimasho tamaniya fatamanaw lmowta in kuntum saadiqiin ma tamanin fii suurati aljumcana wuxuu ku yidhi يعني بسورة صفح سورة الجمعة و. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين marka hadday mowt tamanin lahaayeen ilaahuna dil ay dhihi lahaayeen wuxuu yidhi walow ana alyahuuda tamanaw lmowta lamaatuu way dhiman lahaayeen markay dhintaanna wara'u maqaacidahu min annaar naarta booskay ka geli lahaayeenna way arki lahaayeen isla markiiba walow ana wuxuu leeyahay marka maxal shaahidkayga marka waa kan wlow kharaja aladiina yubaahiluuna rasuula اllahi sala اllahu alيyh ali wasalam larajacuu laa yajiduuna maala walaa ahla dadka nebi moxamed mubaahalada la samayn lahaa la habaartami lahaa hadday soo bixi lahaayeen waa asayi alcaaqib wasayid wa labadaa nin ay soo bixi lahaayeenoo nebiga la habaartami lahaayeenna larajacuu way noqon lahaayeen laa yajiduuna maala walaa ahla xoolo iyo ahalba iyagoonan helin ayay ka laaban lahaayeen weyaan walidaalika waxaa ibnu mardooyi wuxuu warinayaa yani ibnu marduweyhi wuxuu warinaya can jaabirin radi allahu canhu nabiga markii aayadda ay soo degtay faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min alcilmi فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فلن- فنجعل لعنة الله على الكاذبين مركي سودك وحيري فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبي أن يجيبا وأقر له بالخراج يعني sidaasuu oranaya yani xaakimna sidaasoo warin wuxuu leeyahay calaa shardi muslim ayuuna ku warinaya weyan marka wuxuu leeyahay nebiga subaxii wuu ka lahay marka aayaddaa soo degtay gacanta wuxuu qabsaday cali bn abi aalib iyo gabadhiisii faadima ahayd faadima bintu rasuulillaahi iyo xasan iyo xuseen oo maarata awlaadiisii ah ayuu gacanta qabsaday ila wiilashiisii waa kuwan gabdhihiina waa caaisha oo u dhalay asaga naftiisana waa iskeenaya cali maarata meeshii buu la tegay nabiga calayhi salaatu wasalaam mubahala isagoo raba inay is- la ishabaaro isagoo doonayo ayuu meesha ugu tegey marka markay meeshii tageen nimankii way diideen waataan soo ha- so- ka soo sheegnay yidhaahdeen haddii uu nebi yahay ood la muba- la- la habaartantaan waxa weeye mana liibaanaysaan qiribtiinana liibaani mayso maxaa yeele waddada ahlu kitaab waxbay garanayaan waxbay fahmayaan weeyaan sidaasay marka uga joogsadeen marka wuxuu rabbi leeyahay faman xaajaka qofkii kula dooda nebi maxamedu fiihi fii sha'ni ciisa nabiyullaahi ciisa xaalkiisa kugula doodo oo nasaarada hadday qabaan waa ina ilaah ama waa maarata isaga ilaah ah ama waa saddex ilaah koobio saddexaad ay qabaan min bacdi maa jaa'aka min alcilmi cilmiga markuu kuu yimid dabadeed qofkii kugula doodaahi faqul waxaad tidhaahdaa tacaalow kaalaya nadcu aan u yeerne abnaa'ana nadcu aan u yeerno abnaa'ana wa abnaa'akum annaga abnaa'ana wiilasheenna aan u yeerano wa abnaa'akum inamadiinana idinka usoo yeerta wa- wanisaa'anaa gabdhaheenna aan u yeeranno dumarkii aan u yeeranno wanisaa'akum haweenkiinana aad u yeerataan iyo dumarkiina wa anfusanaa nafteennana aan u yeerno aan imaanna meeshii wa anfusakum naftiinana maaragtay meeshii soo xaadirow uma markaad timaadaan ka bacdi nabtahil aan habaartanno aan is- aan ishabaarno wey yacni waxa weeye yacni alibtihaalu waxaa la yidhahdaa ibtihaalka asal ahaan waxaa la yidhahdaa xagga luqada alijtihaadu fi dducaa'i billacni waalhalaaki baa la yidhahdaa yacni baryada iyo oo lagu xeel dheeraado lacnada iyo halaagga lagu xeel dheeraado ayaa la yidhaahdaa waxaad odhanaysaa bahalahu llahu baad leedahay fulaanu bahalahu llah haddaad tidhahdo bimacnaa ahlakahu llahu aw la- walacanahu waa dhihi walacanahu albahlu allacnu bay ku tilmaamaan weeyaan marka fanajcal markaas aan yeelno fanajcal aan yeelnay lacnat allahi yani waxaan nabtahilkan ku cadfaynaa uma nabtahil fanajcal ficilku waa majzuum sooma jeed fanajcal aan yeelno lacnat allaahi ilaahay lacnadiisa oo waa maxay naxariistiisa oo laga dheeraado cadaabkiisa oo lagu dheeraado lagu fogaado aan yeelno cala alkaadibiina kuwa beenta sheegayo aan yeelno dushooda aan yeelno weeyaan walidaalika yani culammadu waxay aayaddan ka istimbaadaan ay kala soo baxaan inay bannaan tahay jawaazu lmuxaajati fii amri ddiin diinka arrinkiisa adoo raba xaqa inaad sugto baatilkana aad bannaan ka dhigto haddaad doonayso inay bannaan tahay inaad kula doodi karto muxaajo samayn karto lanna almuxaajaatu waxaa la yidhahdaa almukhaasama waa dood wey xaaja kada yani mukhaasama baa loo jeedaa weeyaan marka inay bannaan tahay bay maaragta tusinaysa waxaa kaloo aayaddan laga qaadanayaa qofka yacni shay shareecada ka mid ah radinteeda la radiyo ama inkiraadeeda la inkiraahi diido inkiro shayga radiyo baan ujeedaa shay diinta ka mida qofka radiyaa ama inkiraahi inay bannaan tahay mubahala in lala sameeyo iqtidaa'an bima umira bihi nabiyu sala allahu caleyh ali wasalam waad dhihi kartaa qofka aad aragtay inuu baatil dadka ugu yeerayo yacni maarata waxaan sharciga khilaafsan oo ugu wacayo inaan mubaahala iyo ishabaar aan ishabaarnayna keen lacnadii ilahay aan isku ridnay inaad tiraahdo inay kuu bannaan tahayna waa laga qaadanayaa bay leeyihin walidaalika waxa weeye sheekh la yidhaahdo ee sidiiq xasan khan tafsiirkiisa wuxuu ku leeyahay waqad daca alxaafid ibnu lqayimi raximahu llah ibn اlqayim raximah اllah wuxuu u yeeray man khaalafahu fi mas'alati sifaati rabbi tacaala sha'nah waijraa'iha calaa daahiriha calaa dawaahiriha min gayri ta'wiilin walaa taxriifin walaa tactiilin ila almubaahalati bayna alrukni walmaqaam walmaqaam bayna alrukni walmaqaam falam yujibhu ila dalika wakhaafa su'a alcaaqiba yani hadalkuu soo guurinaa fiiri ibnu qayim aljawsiya markuu sifaatka ilaahay ahlu bidaca markuu kula doodayey mucatilada iyo mushabihada iyo markuu sifaatka ilaahay kuwa tactiiliya iyo kuwa tashbiihiya oo maarata jahmiyada iyo muctasilada iyo markuu la doodayo ayuu wuxuu yidhi dadka fikraddaa qabaahi iyo wuxuu ku yidhi sifaadka ilaahay in siday tahay loo sugo ayadoo aanan maaragtay ta'wiil lagu samayn ayadoo aanan la taxriifinin ayadoo macnaheeda la tactiilinin la macno halaynin qofka sidaas si aan ahayn qabow suukaana keen buu yidhi kacbada ilahay aan isku habaarnay weliba rukniga aruknu lyamani iyo maqaamu ibraahim dhexdooda aan iskula tagna buu yidhi halkaas aan isku habaarnay kaalaya wax u yimaadaa la waay yani mujeeda nin walba waa baqay sua alcaaqiba ayay ka baqeen sidaas marka inay bannaan tahay mubaahalada marka adiga cala alxaqi tahay cidda kaasoo horjeeda oo baatilka aad ku arkaysid inay wado mubaahalo inaad la samayso inay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya weya waina allaha lahuwa alcasiizu alxakiim ina haada warkan aan kuu soo sheegnay nebi moxamedow lahuwa isaga alqasasu alxaqu qisadii qisooyinkii dhabta ahaa waa asaga weyan qisada dhabta ehe sugan waa asaga weeyaan wamaa min ilaahin ay maa min macbuudin mid xaq lagu caabudaahi ma jiro axad xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooye axad kale oo xaq lagu caabudaahi lama arko weeyaan ina haada lahuwa alqasasu alxaqu ina haada warkan aan kuu soo sheegnay nebi moxamedow lahuwa isagaa alqasasu alxaqu qisadii dhabta ahayd waa iyada wey waa qisada dhabta ah oo wax dambo qiso dambeeto oo war dambo aad sugaysaa oonan jirin gadaashiisa marka alqasas waxaa la yidhahdaa xagga luqada yacni qasaska waxaa la yidhahdaa tatabucu alwaqaa'ici biاlikhbaari canha shay-an bacda shayin calaa tartiibiha waxyaalaha dhacdooyinka siday u dhacaan oo laga waramo yani maaratay maaratay tartiib tartiib ahaan looga waramo siday u kala horeeyaan loo sheego ayaa qasaska asal ahaan la yidhahda oo waxay leeyihiin fulaanun yaqusu ahara fulaanin hebel ninka la yidhaahda wuxuu raacaya ahara fulaanin yani yatbacu ahara fulaanin fulaan raadkiisa buu raacay saasoo kale baad odhanaysaa marka waa qasaskii dhabta ahaayo siday ahayd ayaan kaaga warannay weeyaan qiso dambe oo aad sugaysa gadaasheedana ma jiro wamaa min ilaahin mintaan marka min ilaahin ku jirta waa tii siladii weeyaan litakiidi alcumuuma la yidhahdaa silatun litakiidi alcumuum yacni wamaa min ilaahin wamaa ilaahun adoo yidhoo kale la mid tahay ilaah ma jiro macnaha xaq lagu caabudo macbuud xaq lagu caabudo cibaadadiisu ay xaq tahay lama arko ila allahu allah mooye axad kale oo cibaadadiisu ay xaq tahay ma jiro weeyaan allah keliya cibaadadiisu ay xaq tahay weeyaan marka hadalkaas waxay leeyihin waa rad oo waxaa lagu radinayaa nasaarada tasliidkooda iyo caabudidda ay nabiyullaahi ciisa caabudeen ayaa allah uu ku radinaya subxaana wa tacaala weyaan wa ina allaha alleh lahuwa isaga alcasiizu allihii amarkiisa uu qaalibka yahay weeye oo cid ka qaalib noqon karta aanan jirin maxaa yeeley addoommadiisa oo idil asaga ayaa taxta qahrihi wa qudratihi ayay ku sugan yihiin weye asagaa u hogaansameen oy maaragtay khasbo amarkiisana uu ku fulaa weeyaan alxakiimu allihii xikmale wey xakiimka waxaa la yidhaahdaa asal ahaan xagga luqada aladii yadacu alashyaaa mawaadicahaa wa yunaziluhaa manaazilaha qofka boos walbaa waxa uu ku haboon yahay meeshuu ku haboon yahay dhigo ayaa xakiim la yidhaahdaa shay walbaa meeshuu ku haboon yahay qofka dhigo baa xakiim la yidhahda daaka huwa allahu subxaanahu wa tacaala allahna weeyaa allaha xakiimka ah oo shay walbaba booska meeshu ku haboon yahay dhigo waa allah weeyaan fain tawallow haddii ay jeestaan yacni xaqi qaadashadiisii wafdi najraana laga hadlaya hadday ka jeestaan oo inuu ciise yahay cabdullaahi wa rasuuluh hadday ka jeestaan oy qaadan waayaan iimaankii adiga inaad rasuul ilaahay tahay in lagu rumeeye ay ka jeestaan fa ina allaha alleh caliimun mid og weeye waa alle cilmi u leh bilmufsidiina kuwa fasaadka samaynayo mufsidiinta ah allah cilmi buu u leeyahay waa og yahay weeyaan marka mufsid maxaa la yidhahdaa almufsid waxaa la yidhaahdaa man cadala can alxaqi ila ashirki wa cibaadati gayri اllahi wa ducaai nnaasi wa daca annaasa ila cibaadati gayri اllahi fahada huwa almufsidu mufsid waxaa la yidhahdaa qofka xaqa ilaahay ka leexdo shirkiga u leexdo ilaahay cid aan ahayn cibaadadiisa u leexdo muu jeedaa dadka ugu yeero cibaadada ilaahay cibaado aan ahayn axad kale in la caabudo qofkii ugu yeeraa hada huwa almufsidu mufsidka kaasaa la yidhahdaa wey marka allah waa og yahay macnaheedu waxaa weeye wuu abaal marini allah waa og yahay caliimun alle og weeye bilmufsidiina kuwa fasaadka samaynayo wax islaaxinaynin oo wax xumaynaya allah waa og yahay sidaas darteed buuna ku abaalmarin doonaa cilmigiisaasuu allah ku abaalmarini wasayajziihim cala dalika shara aljaza jazakan ugu xun ayuu ilahay ku abaalmarinaya wey قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قل وحتر النبي محمد يا أهل الكتاب حتى النصارى نجران كلية ما هي اليهود والنصارى أهل الكتاب ودنب على الله ومن جرى مجراهم يوحي صار عضا تسألوا جيدا يا أهل الكتاب كتاب كدتك سيو أهل كدتك كتاب الله سيو ويهود والنصارى يوحي لمن أهو dadka ahlukitaabka a loo jeeda waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow yaa ahla alkitaabi kitaabka ahalkiisiiow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimad u imaada kelimada oo sawaa'in siman baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka dhexdiina siman aan u egnahay kelimad muctadilo ahoo mustaqiimo ahoo mustawiya ah siman oo toosan oo annaga idinka aan u simannahay kelimadaas u kaalaya ku dheh kelimadaas u imaada marka sawaain yani sawaainta kelimadaan ka sifaynayna kelimadaasoo sawaain mid eg ah baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka dhexdiina midkaana midka kale uusan uga sokaynin oo noo siman kelimadaas yani u imaada marka yani waxaad odhanaysaa daca fulaanun ila sawaa'i haddaad tidhaahdo hebel wuxuu u yeeray ila sawa yani waxaa loo jeeda ila nasafa dhexdhexaad buu ugu yeeray dadkii meel dhexdhexaada ugu yeeray weya marka sawaau kulli shayin waxaa la yidhahdaa shay kasta kulligii yani sawihiisa waxaa la yidhahdaa wasatuhu wa afdaluhu kiisa dhexdhexaadka ahee fadliga leh ayaa sawaau kulli shay la yidhahdaa marka sawa markaad tiraasiinka kor dhigto waa inaad xarf hamzadii hamza mamduuda inaad gelisaa la rabaa sawaain oo kale aad tiraahdo haddaad siinka goddo ama hoos dhigtana waa la qasriyaa maqsuura laga dhigaa suwan iyo siwan ayaa la yidhahdaa weeyaan marka kelimadaasoo sawaain mid eg ah baynanaa iyo wa baynakum idinkii annaga aan u simannahay kelimadaas u imaada sidaa ku dheh marka kelimadan hadda maxaa loo jeedaa kelimadda waxaa la yidhaahdaa waxaa lagu iطlaaqaa aljumlatu اlmufiida waa la yidhahdaa laakiin hadda waxaa loo jeedaa alkalimatu alcaadilaة اlmustaqiima alatii laysa fiiha maylun cala اlxaqi kelimada toosan oo maaragtay aan xaqa marna dhinac uga leexanaynin taasaa loo jeedaa weyaan kelimadaas ilaahay baa fasiray allah baa noo fasiray waa maxay kelimadaas anlaa nacbuda ila allah anlaa nacbuda ay laa nacbuda marka anta mufasiraan ka dhigayna ay laa nacbuda inaanan caabudin ila allah ila allaha alla mooye axad kale inaanan caabudin walaa nushrika inaanan wadaajinin bihi ay billaahi alla inaanan la wadaajinin shay-an waxba inaanan la wadaajinin wax aan la wadaajinayno khalqigiisa ka mid a inaysan jirin kelimadaas oo annaga idinka noo dhaxaysaa kaalaya aan iskugu imaano sidaa ku dheh baa layihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidalika ibnu kaiir markuu fasirayo anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shay-an wuxuu leeyahay ay laa wathana walaa sanama walaa saliiba walaa taaquuta walaa naara walaa shaya bal tufradu alcibaadatu lilahi waxdahu laa shariika lah yani sidaasuu leeyahay waxa weeyaan cibaadada allah baa iska leh walaa nushrika bihi shay-an kuma wadaajinayno sanam aanan ku wadaajinaynin wasan ay samaysteen aanan la wadaajinaynin saliib baanan la wadaajinaynin taaquut oo maaragtay waxa ilahay ka soo haro la caabudo ah ayaanan la wadaajinaynin dab baanan lala wadaajinayn naar la caabudo shay ilaahay ka soo harayba lala wadaajin maayo bal cibaadada ilahay baa loo kala yeelay subxaanahu wa tacaala kelimadaas iskugu kaaya keena aan iskugu imaan waa midda ay rususho idin dadka ugu yeeraan kelimatu tawxiid soo maah kelimadaas laa ilaha ila allah anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shaya rasuul kasta kulligii dacwadiisa taasuu ku dhisi jiray sida allah subxaana wa tacaala yani fii suurati alambiya uu ku leeyahay wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun wuxuu leeyahay fii suurati naxli walaqad bacatna fii kuli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu taaquut allah keliya in la caabudo wax alla wixii ka soo haro dawaaqiidana laga fogaado oo laga dheeraado weeyaan walaa yatakida inuusan yeelanin bacdunaa qaarkeen bacdan qaarka kale haddaan bani aadamkii nahay arbaaban rabbiyaal inaanan ka yeelanin min duuni illahi rabbiyaashaasoo min duuni illahi alla sukadiisa ahaatay alla rab arbaab la caabudo oo rabbi ka soo haray sokodiisa ah inaanan samaysanin kelimaddaasaan iskugu imaan arbaaban min duuni illah yacni markuu fasiraayo ibnu jurayj markuu yani walaa yatakhidu bacduna bacdan walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah aayadda markuu fasiraayo wuxuu leeyahay ay laa yutiicu bacduna bacdan fii macsiyati illah qaarkan qaarka kale inuusan macsi ilahay ku ateecin haddii qof bani aadama oo macsi inta ku faro cisyaan ilaahay aad ku ateecdo waxaad ka dhigatay rabbi baad ka yeelatay qofkaas macsi ilaahay buu ku faray waad ku ateecday waad yeeshay waxa weeye rabbi baad ka yeelatay weeyaan marka yacni sidaas ha yeelanina wey shawkaani oo kale wuxuu leeyahay aayadda markuu ka hadlayo tabkiitun wuxuu leeyahay hada tabkiitun liman ictaqada rububiyat almasiixi wa ciisa nabiyullaahi ciisa iyo waxaan ujeeda rububiyat almasiixi wa cusayr uu leeyahay nabiyullaahi ciisa iyo cusayr rabbinimadooda dadkii maaragtay ictiqaadiyey ayaa maaragtay lagu radinayaa oo lagula dirirayaa buu leeyahay marka arrinkaas marka waxaa la rabaa allah keliya ayaa almuxalil almuxarimu ah isagaa odhan karo iyo nabiyullaahi moxamed oo rusushiisa uu soo diro ayaa wax taxliiliyo waxna taxriimiyo maxaa yeele ayagaba ambiyada ataxliil wataxriim min allahi bay ka qaataan waa waxyi hadalkooda maarata waxay amrayaan walidaalika allah subxaana wa tacaala aayaddan markuu ka hadlay ittakhaduu axbaarahum warubbaanahum arbaaban min duuni illah markuu rabbi leeyahay aayaddaas imaam tirmidi wuxuu warinayaa xadiidkii nabigeenna uu soo guurinaya cadiy ibni xaatim oo nebiga ka warinaya cadiy ibni xaatim oo saliib wato ayaa intuu u yimid buu nebiga wuxuu arkay akhrinayo ittakhaduu axbaarahum warubbaanahum arbaaban min duuni illah markaasuu yidhi yaa rasuula allah nebigu wuxuu ku yidhi innahum lam yatakhiduuhum yani lam yatakhiduu axbaarahum warubbaanahum arbaaban min duuni illah ma aynan ka yeelanin sidaasuu yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi walaakin kaanuu ida axalluu lahum shayan istaxalluuh waida xaramuu calayhim shayan xaramuuh arrinkuuso sidaa ma aha u aqbala haabuu yidhi hadday shay ka xarimaan ay maaragtay arbaabtii oo maarata axbaartii oo culammadoodii ah ruubaantii oo maaragtay suufiyaashoodii ah hadday wax ka xarimaan way ku aqbalaan oon ilaahay xarimin way ku ateecaan haddii ay wax u xalaaleeyaanna oon ilaahay uusan xalaalayninna way raacaan marka fatakhaduuhum wuxuu leeyahay maaragtay waxay ka yeesheen rabbi bay ka yeesheen buu leeyahay faataacuuhum yani fadalika cibaadatuhum iyaahum uu yidhi cibaadadooda waa taas weeye markay raaceen ayay cibaado ka dhigteen buu leeyahay marka waxaa la rabaa walaa yatakhida inuusan samaysanin bacduna qaarkeen bacda qaarka kale arbaaban rabbiyaal inuusan ka samaysanin min duuni illahi ilahay sukadiisa arrintaas kelimadaas noo dhaxaysa ugu yeer baa laleeyahay fain tawallow haddii ay jeestaan oo arrinkaas ay ka jeestaan oo ay maaragtay shirki ay la yimaadaan dawaaqiidoodii iyo culammadoodii iyo axbaartoodii ay maaragtay taxliilkoodii iyo taxriimkoodii ay qaataan faquuluu waxaad tidhahdaan idinka muslimiinta ah ishhaduu markhaati kaca bianna annagu muslimuuna inaan nahay kuwa ilaahay u hoggaansamay subxaana wa tacaala inaan nahay ka markhaati kaca sidaas ku dheh sidaas ku dhaha dadkiina muslimiinta ah allah yacni kuwa u hoggaansamay axkaamtiisa qaatay tawxiidkiisa u khaalis yeelay inaan nahay ka markhaati kaca idinkana aad shirki samayseen arbaabtiinnii axbaartiinnii iyo iyo ruhbaantiinnina aad ateecdeen aayaddan marka yacni aayadda runtii aad iyo aad u qiimo badan weeye waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana yaktubu biha ila almuluuki yani dadka ahlu kitaabka markuu rasaa'ilku u qorayo warqadaha markuu qorayo wuu u diri jiray nebiga aayaddan buu ugu diri jiray sida imaamu albukhaari imaamu muslim abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan xadiid ibni cabaas radi allahu canhuma wuxuu leeyahay abu sufyaan markuu joogay yani maaragtay ruum rumaanka markuu la joogay heraqla ninka la yidhaahdo yani maaragtay cadiimu ruum markuu la joogay oo shaam uu joogay ayaa waxaa yani maaragtay wuxuu u yeeray kitaab uu risaalo uu nabiyullaahi moxamed qoray oo u qoray heraqla oo ruum rumaanka boqorkoodii ah oo u qoray ayuu u yeertay marka xadiidka wuu dheeraa xadiid waxaa ku jirta marka nebiga risaalada wuxuu ku qoray bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin rasuuli illaah ilaa heraqla cadiimi ruum salaamun calaa man ittabaca alhuda amaa bacdu fa inii adcuuka bidicaayati alislaami aslim taslim aslim taslam aslim yu'tika allahu ajraka maratayn fain tawallayta fainamaa calayka isma alarisiyiin markaasuu aayaddan qoray yaa ahla alkitaabi tacaalow ila kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يعني وحو يريد بسم الله الرحمن الرحيم مركو قري أيو النبي محمد ورقدها كسعتها waxay u socotaa roomaanka ninka hiraqle la yidhaahdo oo roomaanka boqorkooda ah ayay u socotaa salaamun calaa man itabaca alhudaa buu ku qoray nabadgelyo waxaa iska leh qofkii maaragtay hanuunka raaco amaa bacdu intaa kadib fa innii adcuuka bidicaayati lislaam islaamka dacwadiisaan kuugu yeeraya aslim taslam islaam waad badbaadiye aslim yu'tika allahu ajraka maratayn diinta qaado islaam ajarkaada ilaahay laba jeer buu ku siinaya fain tawalayta haddaad diidood ka jeesato fainamaa calayka itma alariisiyiin dadka ariisiyiinta la yidhaahda dembigooda aduu dushaada saarayan dadka atbaacdaadii ku raacday weeyaan marka ariisiyiinta waxay ku sheegeen waa firqatun min annasaara kaanat calaa ra'siha fatrata siraaci alkanasi markii siraaca kiniisada dhexdeeda uu ka jiray oo bacda itikhaadi dowlati rumaaniya almasiixiyati diinan dowladda ruumaanka markay diinta masiixiyada ay diin ka dhigatay dabadeed qoladii madaxda u ahaan jirtay ayaa ariisiyiin la yidhaahda magacaasna waxaa iska le bay leeyihiin culammadu leeyihiin nin oo min rijaali diinihim ayaa la oran jiray yani maaragtay aryuus la dhihi jiray ayaa lagu magacaabaa arisiyiin baa la yidhaahdaa marka aayaddaas ayuu u akhriyey yani fain tawallow faquulu ishhaduu biannaa muslimuun aayaddaasuu u akhriyey wakadalika aayadda sida maaragtay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugan muxuu ahaa salaada marmarka qaarkood labada ragco ee salaada fajarka ka horeysa subaxa labada ragco sunnadaa marmarka qaarkood yani aayad ragcadda hore maahane ragcadda dambeu ku akhrin jiray faragca taaniya ayuu aayaddan ku akhrin jiray ragcadda horena quuluu aamana billahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa ibraahim ayuu akhrin jiray ragcadda dambena tanuu ku akhrin jiray salawatu llahi wasalaamu caleyh marka aayaddan yani runtii aayad aad iyo aad u qiimo badan wey qul waxaa tira nabi maxamedow yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabkiiyow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimad oo sawaain eg oo siman baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka dhexdiinna kelimad noo siman kaalayaa iskugu imaan waa maxay anlaa nacbuda ila allah ay laa nacbuda ila allah alla mooye axad kale inaanan caabudin walaa nushrika bihi shay-an waxna inaanan ilaahay la wadaajinin walaa yattakhida inuusan samaysanin uusan yeelanin bacdunaa qaarkeenna bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaal inuusan ka dhiganin min duuni illahi alla sukadiisa fain tawallow hadday jeestaan oy aqbali waayaan oo yani arba ay shirkigii la yimaadaan kelimadaas ay ka jeestaan faquuluu waxaad tidhahdaan muslimiintiiye ishhaduu idinka ahlu kitaabkiiyo markhaati kaca biannaa anagu muslimuuna kuwa ilaahay u hogaansanay inaan nahay oo axkaamtiisii iyo maaragtay ikhlaaskiisii iimaankii tawxiidka u khaalis yeelay inaan nahay ka markhaati kaca sidaa ku dheh buuli wallah subxana